barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee fanida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com maalin wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo ee xilliga washington d c idaacadda waa maalin khamiis ah sagaaliy labaatanka bisha juulay sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan sida uu saamaynta ugu yeeshay xanuunka coronavirus ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka malaysiya
alxamdulilah horta cudurkan markii uu yimi wadanka malaysia maadaama uu ka bilaabmay china oo laesiya oo wadan aad deris uga aada ugu dhow markiiba uu soo gaadhay wadanka malaysia hase ahaatee waqtigii lockdownka la galay maadaama uu yahay wadan development oo horumarsan wadankan
waxaa kaloo dhagaysan doontaan tababar loo qabtay dhallinyarada ganacsatada ee magaalada qardho waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka kaalmihii heesaha ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idiin aqhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab xubintii ugu horreysay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa lagu doortay jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada soomaaliya kursiga ugu horreeyey ayaa waxaa helay ilyaas bedel gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka jubbada hoose kaas oo helay shan iyo konton cod halka maxamed axmed sayid oo la tartamayay uu helay toddoba iyo toban cod waxaa codeeyey saddex iyo labaatan cod halka uu xumaaday hal cod doorashada kursiga labaad ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ayaa goordhow ka bilaabanaysa baarlamaanka jubbaland waxaana la filayaa in ilaa iyo afar kursi maanta la doorto jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyey ee si rasmi ah u bilaaba doorashada tan iyo intii laba toddobaad ka hor lasoo saaray jadwalka doorasho doorashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka kuwaas oo maalmahan u joogay sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen doorashada xarumaha kale ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa iyagana la rajeynayaa in toddobaadyada soo socda ay doorashada ka bilaabato shuruudaha afsaabka ee looga hortegayo xanuunka coronavirus ayaa dib ugu soo laabanaya gudaha maraykanka iyadoo goobaha qaar ee shaqada lagu xirayo dadka in ay si qasaba isku tallaalaan maalin walba iyadoo kor uu u kacayo faafitaanka nooca dalta ee coronavirus kaasoo gudaha maraykanka hore ugu dilay in ka badan kun oo ruux maalinta fasaxa xorriyadda maraykanka ee horaantii bishan ayuu madaxweyne biden sheegay in horumar laga sameeyey dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus laakiin hadda wuxuu sheegay inuu si dhab ah uga fikirayo wax ka badan laba dhibic hal milyan oo shaqaalaha dowladda federaalk ee maraykanka in lagu xiro shuruud ah in la tallaalo isagana uu u hoggaansamayo xeerka wajixirashada marka uu booqanayo goobaha qaar ee uu kusii kordhayo fayraska maraykanka ayaa hadda si maalinla ah looga xaqiijiyaa lixdan kun oo kiis maalin walba taas oo aad uga badan dhammaadkii bishii juun oo la diiwaan gelin jiray celcelis ahaan laba iyo toban kun oo kiis hay-adda xakamaynta cudurrada faafa ee maraykanka ayaa sidoo kale nidaamka iskuulaadka ee guud ahaan dalkan ka dalbatay in ardayda ay xirtaan afsaabka iyo sidoo kale dadka booqanaya iyo maclimiinta goobaha waxbarashada dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadirana waa naga intaa dohor wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington cudurka covid sagaal iyo toban ayaa saameyn ku yeeshay ardayda soomaaliyeed ee waxbarashada u tegay dalka malaysiya iyo kuwii horey ugu sugnaa kuwaas oo iyagu markaasi ka mid a dadka sida weyn ula tacaalay waxaa ardaydaasi ka mid a fartuun cabdirasaaq maxamuud oo u warantay wariyaha v o e da ee qaaradda australia iyo asia ibraahim cumar baafo
dalka maleeshiya gaar ahaan magaalada kuwalalambuur boqolaal arday soomaaliya ayaa sanad walba ka qalin jibisa jaamacadaha dalkaasi haddaba arday badan waxaa jira oo saameeyey cudurka covid sagaali toban dhanka waxbarashadooda iyagoo dhowaan gaaray dalkaasi maleeshiya waxaa ka mid ah fartuun cabdirasaaq maxamuud bal marka hore goormey ayaa timid dalka maleeshiya goormeyse ayaad ku biirtay jaamacadda hadda aad ka qalin jibisay bismillah aad baa idiin salaamayaa walaalo dhammaan idaacadda iyo khaasatan adiga ibraahim ahaana waa ku salaamayaa haddaa su-aasha ay weydiisay u gudagalo malaysia waxaan imi two thousand o eight two thousand o eighteen july nineteen baan imi wadankan malaysia safarkayguna wuxuu ku saabsanaa safar waxbarasho marka halkaasaan kasii watay safarkayga waxbarasho saasaana malaysia weyn waa tahay maxaad baratay marka walaalo waxaan ka diyaariyey wadankan shahaadada heerka labaad ee master degree anoo baajkaygiina kusoo qaatay wadankayga hooyo ee soomaaliya khaasatan puntland magaalada boosaaso malaysia waxaan ka bartay master baan ka diyaariyey oo facultyga strategy human resource management facultygaas maxaad ku jeclaatay haddii aad dhegeystayaashaad u faahfaahayso xaqiiqdii horta anoo markii horena bilayay inuu ahaa yani filayay inuu ahaa jaanisiyada wadanka ka banaan oo marka loo eego dhanka baahida yani dadkeena dalkeena soomaaliyeed wuu u baahan yahay markaa eegtid xagga shaqooyinka fursadaha haddana wuxaan usii doortay oo bointigayga labaad ahaa wuxuu ahaa wuxuu relative la noqday maadooyinkii aan maadaama anigu aan xagga baaj kusoo dhamaystay yacni fursadaha jaamacadaha malaysia markaan xulanayay maadooyinkii relativeka la noqday oo yani xidhiir la yeeshay waxbarashadeydii hore buu aada ugu dhowaa marka anigana joycekayga aada buu ahaa marka saasaan ku doorta marka ma kuu muuqataa in kuliyadaas hadda aad dhamaysay baahideeda dalka ay ka jirto run ahaantii horta ma badna fursadahaasi oo wadankii maaha yani sida wadamadan kale horu maray hadda for example malaysia haddaan soo qaato maadada strategy h arm yani qiimo weyn bay ugu fadhidaa xitaa maadooyinka qaar way ka qaalisan tahay oo managementiga dhexdiisa ah way ka qaalisan tahay oo macni iyaga aad bay important ugu tahay aadna way u tixgeliyaan maadada oo maadooyinka ay qiimeeyaan bay kamid tahay laakiin wadankeeni soomaaliyeed soomaaliya yani sida wadamadan kale looma qiimeeyo laakiin waxaan isku dayeynaa inaan noqono dadka yani managementiga la yimaada maadaamay tahay tani xeeladejinta khayraadka iyo maamulida khayraadka bini aadanka oo yani meel kastana ay basic ka tahay intaas arrintaa laga bilaabo marka run ahaantii waa rajaynaya waxyaaba qaarna hadda waa lagu baraarugsan yahay in horena aan usii wadno aniga iyo dhalinyarada soo baratay maadooyinkaas oo kale maadaama hadda aad dhammaysay maxaa kuu qorshaa marka ma halkaana sii joogaysaa mise waxaad rabtaa inaad dalkii dib ugu laabato walaal aad baa umahadsan tahay horta wadankan safarkayga wuxuu ku saabsanaa waxbarasho only then waxaan aaminsanahay hadafka inaan gaadhay oo yani maalmihii hadda lasoo dhaafay aan ka graduate gareeyey haddana waxaan safar u ahay wadankaygii hooyo oo u laabanayaa waana aaminsanahay fursadahaas inaan ka faa'iideysan doono ama ummadda uga faa'iideyn doono labada dhanba wixii aan bartayna aan bulshadeeda dib ugu celin doono anigana aan khibrad iyo experience kasii heli doono bractice garayna doono oo practical u qaban doono waxyaabihii aan theoryga ku barta intii aad baranaysay kuliyaddan dabcan waxaad ku soo aaday xilligii coronaviruska adduunyadan uu saameeyey sidee waxbarashadaada wax u gaarsiiyey arrintaas alxamdulilah horta cudurkan markii uu yimi wadanka malaysia maadaama uu ka bilaabmay china oo isla asia oo wadan aad deris uga oo aada ugu dhow markiiba uu soo gaadhay wadanka malaysia hase ahaatee waqtigii lond- lockdownka la galay maadaama uu yahay wadan development ah oo horumarsan wadankan yacni hakad yari wuu galay laakiin wax badan oo gaabina ma gelin markiiba waxbarashadii waxaa loo gediyey oo yacni loo bedelay systemka online-ka ah awalna wuu jiray systemkaasi laakiin si oo full aba waxaa loogu bedelay waxbarashadii oo dhan inagoo guryaha joogna inaan casharadii halkaa ku qaadano oo runtii yacni jaamacaduu noo dadaalayeen service dheeraada maadaama ardaydii la dareemayey inay iyagoo haddana banaanka ka oo dad foori ama ardaydu u badan tahay haddana barnaamijkan uu wadanka ku cusbaa in waxbarashadii si online loo qaato aan face to face jaamacad iyo kalsaan loo iman marka markaan ee qiimeeyo macnihii waxaanba aaminsanahay face to facekii inuu nooga sii janis iyo service dheeraada aan ka helnay markii oo coronavirus yimi onlineka naloo bedelay waa tahay ugu dambeyn maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee soomaaliyeed iyagoo aan aada ugu dhaadhacsanayn kuliyaddan adigoo aad ka baxday ahaantii gabdhaha soomaaliyeed guud ahaan horta inta waxbaratay waa un baliyeynayaa gabadh waxbaratayna waa bulsho waxbaratay oo way ka qiimo badan tahay yacni wiil gabadha waxbaratay way waa hooyo ummad badan bay bedeleysaa macnihii waa waa ka jaanis badan tahay waana ka horumarinaysaa bulshada inta wiilku qabanaya in ka badanna inay qabanayso gabadhu waa aaminsanahay balse dardaaranka aan gabdhaha soomaaliyeed u reebayaa waxay tahay in wax la barto la dadaalo xagga managementigana dumarkaa ku ammaansan dumarkaana yacni arrintaa ku horeeya inay ku dadaalaan xagga yacni maadooyinkan oo kale inay bartaan waa yacni maamulidii bini aadanka khidaadkii systemkii yacni maadaama iyaguba yihiin dadka ugu horeeya oo systemkaa gacanta ku haya si guud in ay maadooyinkaa bartaan oo focuska saaraan oo isku dhiirigeliyaan inay waxbarashada ilaa iyo heerka saddexaad sii wadaan aad ayaad u mahadsan tahay fartuun cabdirasaaq maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka baratay dalka maleeshiya islamarkaana hadda ku sugan magaalada kualalambuur rajaynaysana inay dib ugu laabato dalka soomaaliya
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim cumar baafo oo nala socodsiinayay waraysigaasi ku saabsanaa saameynta ardayda uu ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka malaysiya weli waxaad dhagaysanaysaan idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dhuuboy waxaa ku luuqeynaya haaruun leewaaye heestaasi dhuuba oo aan intaasi ku dhaafno waxaa ku luuqeynayay haaruun leewaaye markana qardho qaar ka mida dhallinyarada ganacsatada suuqyada magaalada qardho ee gobolka bari ayaa loo qabtay tababar ay ku baranayeen sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsiyadooda warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
tababarkan ayaa ahaa mid ay ka faa'iidaysanayeen dhallinyarada ganacsiga ku leh suuqyada magaalada qardho ee ganacsiga yaryar kuwaasoo maanta la baraya horumarinta ganacsiga iyo ka hortegista maaraynta khataraha inta uu socday tababarkan ayaa dhallinyarada loo sheegay in mararka qaar ay dhici karaan in dhallinyaradu ay la kulmi karaan khataro ganacsiga ah balse looga baahan yahay in ay u jihaystaan sida ay u maarayn lahaayeen iyagoo aan suuqa ka bixin iyo sidoo kale in dhallinyarada kale ay la yimaadaan hal abuur ganacsi tababarkan ganacsatada lagu tababarayay ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay xasan muuse nuux oo ka socday bangiga salaam oo soo qabanqaabiya tababarkan dhallinyarada loo qabtay isagoona ka hadlay hadafka dhallinyarada laga leeyahay horumarinta ganacsigooda waxaa hadafka uu yahay waxaanu door bidnay inaannu idinku yeerno bal in aanu iskiliska ay u baahan tahay ganacsigu inaannu wax idinka barno wax idinka sheegno dhallinyartuna waxay ka mid yihiin dadkaan ixtiraamku badan u hayno waa dad soo koraaya waa dadka mustaqbalka la rabo inay berri hogaamiyaan waa dadka noqonaya berri ganacsatadii berri waa dadka noqonaya dadkii sharikaadkan berri maamuli lahaa oo dhallinyarada wey meel kale ka iman mayaan marka dhallinyartu taarget fiican bay noo leeyihiin waana soo dhawaynaynaa insha allahu tacaala qaar ka mid a ganacsatada magaalada qardho oo ka kala socday shirkadaha ayaa dhallinyarada kula dardaarmay sidii ay usii wadi lahaayeen ganacsigooda oo aysan marna ka bixin suuqa iyagoo la imaanaya hal abuuro kale si ay u horumariyaan ganacsigooda dhallinyarada loogu tababari lahaa shaqa abuurka barnaamijka sidaa ka aragtaan boorkana waxa weeye shaqayso ama shaqo abuuro runtii waa barnaamij aad iyo aad iyo aad muhiim u ah adduunyada waxa ku baxda barnaamijyadan ka qaybgalkooda dadku waxay u maraan safar dhaadheer iyo kharash badan ilaahay baa mahad iska leh bifadlilah wa tawfiiqii inaynu magaalada qardho dhallinyaradii reer qardho ay nasiib u yeeshaan saa u shaqaysan lahaydeen xirfaddiinna la kordhiyo tababar laydin siiyo aqoon laydin siiyo waa mudnayd inaad timaadaan idinkana waa idin mahad celinayaa badanaana waxaa mararka qaarkood dhacda qof hal abuur leh inuu mararka qaarkood kaco oo qofkii shaki uu ka galo hal abuurku laftigiisu inuu masaa'ib iyo dhibaato iyo qofku inuu hantidiisii waayo hal abuurku inuu keeno laakiin hal abuurka wax akhrinta iyo waxbaarista caalamku maanta walaalayaal dhanku u socda waa ogtihiin anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ganacsatada gobolka karkaar guud ahaan gaar ahaan degmada qardho waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo tababarkan ay noo qabanayso shirkadda salaam banki kaasoo ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo ka hortagga khataraha ganacsigu leeyahay annagoo og ahmiyadda loo qabo maantay in la helo tababarkaas iyo aqoon isweydaarsigaas weliba qof mudan uu tababarkaa bixinayo waxaan kaloo annagoo hadkaganacsadana waxaan soo dhowaynaynaa tababarada noocaasa in la badiyo intaasi kadib qaar ka mida dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay tababarkan ayaa sheegay in wax badan oo mugdi kaga jiray ganacsigooda ay haatan ay ka faa'iidaysteen diyaarna ay u yihiin in ganacsiyo kale ay abuuraan oo ay nagu wacyigeliyaan runtii wax badan baan ka faa'iidnay aad baa uga mahad celinayaa runtii shaqooyin badan oo ani ahaan aan ka xishoon jiray maanta ku dhiirada inaa yani aan bilaabo insha allah aaday ugu mahadsiyin si wanaagsan inoo dhiirigeliyeen runtii barnaamijka qaadisa yani weli ma aan soo xaadirin aad baa uga mahad celinaya magacaygu waa cabdishuur ciise cabdikariin ka soo qayb galay tababarka bini aadamku sidiisaba waa u baahan yahay wax dhaqaajiya ama musafiishan waa u baahan yahay alfa mara in badan waan u mahad celinaynaa waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika caawa farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamij gaarah ay samaynaysay ay soo qabanqaabisay salaam bangi barnaamijkaas oo ahaa shaqayso ama shaqayso ama shaqo abuuro barnaamijyadan oo kale waxaan jeclaan lahaa inay shaqayso ama shaqo abuuro kaasoo ahaa dhiirigelin iyo dardargelin dhallinyarada awooddeeda oo la rabo inay soo saaraan waxyaabaha ay ku fakerayaan sida aydhiyooyinka ku duugan si ay uga baxaan shaqola'aanta dhallinyarada jaamacadaha dhammeeyey iyo aad isugu taxallujiyey barnaamijkaas baan halkan ooga mahad celinayaa runtii wax badan baan ka faa'iiday anigoo ka shaqsi ahaan bartay wax badan oo la xidhiira dhaqaalaha iyo ganacsiga haddana dee wuxuu ahaa dhiirigelin iyo riixid wax badan oo aad ii bushkareeyay baan ka faa'iiday wuxuu ahaa tedhikis baan dhihi karaa ama waa ka qiimo badnaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda arsenaal ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka ingiriiska ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn u doonayso ciyaaryahan james madison oo ka mid a xidigaha ay sida weyn ugu dhaarato kooxda lester city ee kubadda cagta james madison ayaa lagu qiimeeyaa ilaa toddobaatan milyan oo pound lamana oga sida kooxda arsenaal ay ku bixin karto qiimahaasi walow kooxda lester city uusan saarnayn cadaadis ku qasbaya in xidiga ay iibiyaan maadaama ay kula jiraan qandaraas ilaa iyo laba kun iyo afar iyo labaatanka afar iyo labaatan jirka u dhashay dalka ingiriiska ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kulamo badan ku seegay dhaawac soo gaaray laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid u diyaar ah in kooxdiisa uu kala qayb galo xil ciyaareedka dib u furmaya saddex iyo tobanka bisha agost ee soo socota kooxda lester city ayaa toddobaad ka hor furitaanka horyaalka premier leaga waxa ay la ciyaari doontaa kooxda manchester city kulanka loo yaqaano community shell cab kaas oo ay wada ciyaaraan labada kooxood ee kusoo kala guuleysta horyaalka ingiriiska iyo koobka f a kaabka kooxda arsenaal ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa ciyaaryahan martin odegar oo ka tirsan kooxda real madrid kaasoo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay qaab amaaha kula joogay arsenaal ayaa waxa ay doonaysaa in xiddigan ay si rasmi ah ula saxiixdaan walow kooxda real madrid ay ka cagajiidayso in xiddigan ay si rasmi ah u iibiyaan kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan eric halan oo weerarka uga ciyaara kooxda brusi dortmond ee kubadda cagta chelsea ayaa la sheegay in xiddigan ay ka gudbiyeen dalab boqol milyan oo yuuro ah laakiin kooxda brusi dortmond ayaa la rumaysan yahay in xiddigan aysan ku iibin doonin wax ka yar boqol iyo konton milyan oo yuuro labaatan jirka u dhashay dalka norway ayaa kooxdiisa dortmond xil ciyaareedkii lasoo dhaafay u dhaliyey koob iyo afartan gool koob iyo afartan kulan oo u saftay tartamadii uu ka qayb galay haalan ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda manchester united laakiin ilaa iyo hadda lama sheegin dalab rasmi ah oo ay ka gudbiyeen united ayaa kooxda brusi dortmond ka soo iibsatay saaxiibka haalan ee jadon sanjo kaasoo ay kula wareegeen saddex iyo toddobaatan milyan oo pound dhinaca kale ciyaaraha olombikada ee ka socda dalka jabaan ayaa qeybtiisa tenniska waxaa laga reebay saddexda gabdhood ee ugu sarreeya ciyaarta tenniska ee adduunka nawami osaka oo ka mid a gabdhaha ugu sarreeya ciyaaraha tenniska ayaana lagu reebay wareegga saddexda ee tartanka tenniska olombikada iyadoo ku baxday gacmaha gabadha u dhalatay dalka jek republic ee marketa vendersofa osaka ayaa loo malaynayay inay noqon doonto gabadhii ugu horreysay ee u dhalatay dalka jabaan ee ku guulaysata ciyaaraha tenniska olombikada adduunka barbara karajakova oo u dhalatay isla dalka jak republic ayaa iyadana ka hartay tartankan taasoo kusoo guulaysatay koobka french open ee tenniska sidoo kale ashley barty oo ah gabadhii kusoo guulaysatay tartanka wimbledon open uuna dhalatay dalka australia ayaa iyadana ka mid a saddexda gabdhood ee waaweynaa ee tartankan ka haray gabdhahan saddexda ayaana ka mid ah kuwii loo saadaalinayay in sanadkan midkood uu ku guulaysan doono tartanka ciyaaraha tenniska gabdhaha olombikada adduunka wararkeennii cayaarahana waa naga intaa markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xasilay waxaa ku luuqeynaya xabad muuse
barta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday wana gaari xeerkeediinaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta waxaan ka soo xunay adaan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeediinaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuuran cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay kaftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo rudh xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xibna geenyaalay alla geenyaa ugugay naftaad xiise gelisaay naftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay
heestaasi xasilay ee uu ku luqeeyo xabad muuse ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii xaawaa iyo aadanbaa laysku keen xulayeen xarafyada quraankiyo ducaan kugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii sidii xaawaa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada quraankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawaa iyo aadan baa laysku keen xulaye